halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka kow iyo soddonka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad si toosa nooga dhageysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha nofembarna waa afar sanadka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
First of all, that the electoral process takes place on time. It's already slipped the schedule. Right now, ugu horeyn hannaanka doorashada waxa uu ku dhacaa xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyey inay dhacaan hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo soddonka nofembar kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael kitin oo ka warramaya doorashada soomaaliya warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shir ganacsiga afrika iyo turkiga looga hadlayey oo ka dhacay waddanka turkiga weerar gantaal oo loo adeegsaday deegaano ka mida alipo oo dowladdu ay mucaaradka ku eedaysay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda burundi ayaa ku hanjabtay in ciidamadeeda qaybta ka ah howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ay kala bixi doonto waddanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dalkaasi emmanuel natahomovikiya oo su'aalo ku saabsan ciidamada nabadilaalinta burundi ugaga jawaabayo xubnaha baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay inaysan meesha ka saari karaynin in ciidamadooda ay la soo baxaan haddii midooda afrika uu ku sii adkayso in uu si toosa ciidamada u siin doono mushaharaadkooda halkii loo marsiin lahaa dowladaha ay ka socdaan ciidamadaasi ayo mashirahamwe afatanije n'abansi b'igihugu bashaka kunkura igihugu cacu
waxa uu yidhi ururadan iyo cadowga waddanka waxay rabaan inay muran ka dhex abuuraan ciidamada iyo dalalkooda iyagoo markaasi samaynaya wax aan lagu fakeri karaynin inay si toosa u siiyaan kharashaadkooda haddii ay xadkaasi kala qaybinta ee annaga iyo ciidamadeennu ay soo dhaafaan shaki kuma jiro waxaan dib uga soo celin doonnaa waddanka waa innaga kuwa u diray halkaas ma ahan iyaga kuwo diray ama qoray marka ay soomaaliya joogaan oo ay la dagaalamayaan shabaab waxay taasi u samaynayaan sharafka iyo qaranka waddankeenna wasiirka gaashandhigga ah ee waddanka burundi ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay in muddo toban bilood ah aanay ciidamada waddankiisa la siinin wax mushaharaad ah
hillary clinton iyo donald trump ayaa laba olole mar qura ka wada qabtay shalay oo khamiis ahayd gobolka north carolina gobolkaasi oo ah gobol laga rabo in qofka ku guulaysanaya aqalka cad uu ku guulaysto gobolkaasi senatarka barney sanders ayaa clinton ku soo dhoweeyay meel fagaaraha gobolka north carolina halka musharaxa jamhuuriga donald trump uu in yar uun u jiray goobtii ay joogeen isagoo la hadlayay dadka milatariga taageersan magaalada selma labada musharax ayaa hawada isku mariyay cay ku aadan sida uu qofba qofka kale u arka inuusan xukunka ugu qalmin iyagoo dadka ay la hadlayeenna u sheegayay in codkooda ay micno weyn uu ku fadhiyo madaxweyne obama ayaa isna hillary clinton uga ololeynaya gobolka ay muhiimka tahay inay ku guulaysato ee florida halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington danjiraha qaramada midoobe ee soomaaliya michael kitin ayaa ka hadlay doorashada la filaya in dhowaan ay ka dhacdo soomaaliya waxa uu tilmaamay inay jiraan walaac ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo weliba musuq maasuqa hadalkan ayuu waxa uu ku sheegay waraysi gaara oo michael kitin uu siiyey idaacadda v o e da wariyaheena ridwaan xaaji cabdulle oo london jooga ayaa waraysi dheer la yeeshay safiirka oo qaybo ka mida idaacadaheena soo socda aad ku maqli doontaan qayb ka midana waxaa warbixintan inooga diyaariyey jamaal axmed cismaan
danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya michael ketin ayaa ka hadlay doorashooyinka la filaya inay soomaaliya ka dhacaan iyo hanaanka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya waraysi gaara oo uu siiyey wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayuu michael ketin waxa ugu horreyn ka hadlay caqabadaha koor gudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka First of all, that the electoral process takes place on time. It's already slipped the schedule. Right now, ugu horeyn hanaanka doorashada waxa uu ku dhacaa xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyey inay dhacaan hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo soddonka nofembar balse waxaa jira oo ay tahay in wax badan la sameeyo waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyey jadwalka inuu sii ahaado hadda caqabadda ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan walow weli ay jirto arrinta ah inay xubno cusubi ku yeeshaan maamulka cusub ee hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii somalilan ay wakiilo ku lahaan doonaan danjira michael ketin ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuq maasuq iyo inuu codadka la kala iibsado walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuq maasuq ama iibsashada codadka arrinta wanaagsan waxay tahay in soomaalidu ay hadda isku raaceen inay samaystaan nidaam taasina waa heer sare michael ketin ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hanaanka doorashada soomaaliya ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo midda saddexaad ee aan ka walacsannahay waxa weeye ammaanka ugu horeyn waxa uu hanaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xidhiirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah goobaha lagu codaynayo si kastaba ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh michael ketin oo la weydiiyey suurtagalnimada in dibudhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo wakhtiga loogu talagalay ayaa waxa uu sheegay waxay kasii yara durkaysaa xilligii la filayey inay ku dhacaan codaynta aqalka hoose warka wanaagsanse wuxuu yahay waxa u eg boqolkiiba toddobaatan oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa lasla meeldhigay maamulada qaar ayaa ka hormaray kuwa kale balse isku soo duub waa boqolkiiba toddobaatan waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda in ay bilowdaan wareegga ugu horreeya ee codaynta aqalka hoose danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya michael ketin ayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaar lagu eedeeyo dibudhacyada doorashooyinka la filaya inay soomaaliya ka dhacaan waxaana uu yidhi waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaar ah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dibudhacyada balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay afar sano in la isku diyaariyo hanaanka doorasho haddii taasi ay tahay dooddaadu marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uula xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan si kastaba haatee hadalka danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqalada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka soomaaliya jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariya waraysi waryaha v o eda ridwaan xaaji cabduule uu la yeeshay danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya ugu qaabilsan ergeyga gaarka ah waa ergey waa danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya michael kitin dhegeystayaal waraysigaasi oo dheerna idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan
wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan shir ay ka qayb galeen madax ka kala socotay qaaradda afrika loogana hadlayay ganacsiga afrika iyo turkiga ayaa ka dhacay waddanka turkiga shirkaas iyo waxyaabihii looga hadlayay ayay falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay yuusuf axmed xasan oo ah madaxa xafiiska ganacsiga ee safaaradda soomaalida ee waddanka turkiga waxaana ugu horreyn ay weydiisay waxa shirkaasi looga hadlay
awalan waxaa looga hadlaya waxay tahay in ganacsiga turkiga ay la leeyihiin qaaradda africa la xoojiyo iyo in la abuuro maalgasha cusub ee ka dhexeeya wadamada qaaradda africa iyo muxuu ahaa dalka turkiga khaasatan arrimaha soomaaliya way ku jireen oo kama marnayn soomaaliyana waxaa uga soo qeyb galay oo guudjoog ahaa wasiirka ganacsiga warshadaha dowladda federaalka iyo ruugta ganacsiga iyo ganacsato soomaaliyeed ahmiyadda gaarka waxaa lagu siinaya shirka waxay ahayd maadaama wadamadii africa oo dhan halkan lagu casuumay waa garan kartaa kulley dabcan waxaa turkiga sanadkan ay ahamiyadda siinayaan waxay tahay sidii loo abuuri lahaa in xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la galaan wadamada africa khaasatan sidaad ka warqabto dhammaan wadamada africa waxay ku leeyihiin ilaa iyo soddon iyo sagaal safaaradood soddon iyo sagaalkaas safaaradood diyaaradda turkish airways direct flight ayay sameysaa wadankeena soomaaliyana khaasatan way ku jiraa oo daily flight aya ayaa tago marka in in in indhaha africa ay soo aadiyaan turkiga taasuu muhiimadda u ahaa shirka waxa ugu weynaa looga hadlay marka waa kasaa
tusaale ahaan turkigu xiriiro ganacsi oo kala duwan ayuu ku leeyahay wadamada afrika qeybo ka mida ha noqoto dhinaca waxbarashada iyo iskuullo gaar loo leeyahay oo dalalka tusaale ahaan bariga afrika ku leeyihiin ganacsiyo kale ha noqoto ma la yaqaanaa qiimaha ganacsiga turkiga uu qaaradda ku leeyahay intuu ku kacayo
kuma oran karo xaqiiqatan lacagaha wadamada qaar ay hadda alaabaha u iibgeeyaan ama halkan laga qaado waa dhaqaale aada u fara badan wuuna kobcaya sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo shan iyo tobanka haddii aan tusaale kusoo qaato dhaqaalaha wadanka ethoobia laleeyihiin oo kale ama xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ama waxdhoofinta kuwii toban milyan ayuu ahaa haddana sanadkan waxaa ku ziyaaday lacag shan milyan oo dollar ah todobiyi toban milyan ayuu mar u tegay so marka waa dareemi kartaa heerka ay doonayaan hadafka ay leeyihiin dowladda turkiga iyo ganacsatada turkigaba intaba in ganacsiga ay laleeyihiin wadamada africa aada loo xoojiyo madaxweynahooda hadaladii uu kamid ahaa hadaladii uu yiri khudbad uu ka jeediyey shirka ganacsiga africa iyo turkiga waxaa kamid ahaa hadaladii ereyada uu soo qaatay waxaa kamid ahaa haddii aad tartiib u socotaan africai iyo hadii hadii aad tartiib u socotaan wadamada africai meelna ma gaaraysaan haddii aan wada socno laakiin meel baan wada gaaraynaa ereyadiisa oo halqabsiga ama goobta kiira ayay kamid ahayd marka insha allah waxaan rajeynayaa inay wada shaqeyn fiican ama xiriir ganacsi midka hadda ay laleeyihin qaaradda africa mid ka fiican inay abuuraan inay doonayaan haddii ay noqoto dhismaha haddii ay noqoto kalluunka haddii ay noqoto beeraha haddii ay noqoto mininka dhammaan ganacsiyada kala duwan ayay aada u danaynayeen kulamo gaargaara ayaa jiray wasiirada oo dalka turkiga wasiirka dalka turkiga ee dhaqaalaha iyo muxuu ahaa wasiirada africa ka socday ay wada qaateen kulanka waxaa kaloo goobjoog ahaa african unionka ninka madaxdu ah madaxweynaha dalka jad president muxuu ahaa idriis marka kulan aada u ballaaran ayuu ahaa xaqiiqatan waan wuxuuna soo dhamaaday waktigaan hadda aan kula hadlaayo saacado ka hor ayuu soo idlaaday marka dowladda soomaaliyana si buuxda ayay uga qayb gashay wasiirka intuu kulanku joogay wasiirka ganacsiga iyo washaha dowladda soomaaliya wuxuu la kulmay wasiirka dhaqaalaha dalka turkiga waxaa kalaa u suura gashay inuu la kulmo prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka turkiga mahadcelin ballaaran usoo jeediy sida dowladda turkiga ay u garab taagan tahay hagar la-aanta ee xanaf la-aanta dalka walaalaha ay yihiin soomaaliya bogaadin badan iyo in xiriirka ganacsi la xoojiyo iyo wuxuu kala hadlay in waktigan ay ku haboon tahay in ganacsatada turkiga ah eel gaar ay ku fiiriyaan inay dalka soomaaliya ay maalgashtaan turkiga ma la yaqaanaa ganacsiga soomaaliya uu la leeyahay dhinacyadiisa kala duwan iyo lacagta ku baxda ama ay ka helaan sanadkii
dabcan waxaan ku xaqiijinayaa way jiraan ganacsiyo xoog badan ayaa dhex maro halkan alaabaa laga qaadaa badan dadka dalka soomaaliyeed loo dhoofiyaa haddii ay noqoto alaabtan guryaha la dhigtay mobiliyada haddii ay noqoto muxuu ahaa alaabta dhismaha haddii ay noqoto muxuu ahaa textileka ama dharka waxyaabo badan oo halkaan laga qaada ayaa jiro xaqiiqatan ayaguna saasi si lamid ayaa hadda soomaaliya uga soo qaadaan oo waxa soomaaliya laga keena waxaa kamid ah liinta qalalan waxaa kaloo kamid ah sisinta iyo wixii lamid ah waxaana la rajeynayaa insha allah mustaqbalka dhow in labada dowladood heshiis oo xagga xoolaha lawada dili doono oo aada loo danaynayo waayahan iyadan ugu socdaa marka waxyaabo badan ayaa aada socdo soomaaliyana xiriirka eela leedaha dalka turkiga xaqiiqatan aada u ballaaran yahay oo halkan waxaa kusoo guudi kara ma ahan xal iyo kuwa laba midna kuma oran karo laakiin anagu ka xafiis ahaan ama ka safaarad ahaanna dadaal ballaaran ayaan ugu jirnaa inaan xaqiijino in xiriirka dowladda turkiga ee la leedahay soomaaliya aada u kobco waxaa kaloo jiro in soomaaliya urshado badan in la jeedi doono mustaqbalka dhow oo iyadana wadahadalada soo socdo marka insha allahu dhammaan waxaan rajeyneynaa waxa socdo inay wax uun dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dan u ah ama labada dowladood ama labada shacab dan u ah
kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed xasan oo ah madaxa xafiiska ganacsiga ee safaaradda soomaalida ee dalka turkiga wuxuuna shir ku saabsan ganacsiga afrika iyo turkiga oo waddanka turkiga ka dhacay uga waramayey waryahayaga falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dad dhowr ah ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gantaal ku dhacay deegaano dad reyda ay ku nool yihiin magaalada alibo warbixintan waxaa qaahiro nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni warbaahinta qaranka dalka siiriya ayaa sheegtay in laba-iyo toban qof ay ku geeriyoodeen weerar gantaal oo lala eegtay deegaano ka tirsan dhinaca galbeedka ee magaalada xalab oo dowladda dalkaasi ay maamusho tv-ga qaranka ee dowladda siiriya ayaa weerarkaasi dusha uga tuuray mucaaradka hubaysan ee dalkaasi kuwaasoo maamula dhinaca bari ee magaalada kala qaybsan ee xalaba iyadoo warbaahinta dalkaasi ay xaqiijinayso in duqaymahaasi ay ku dhaawacmeen in ku dhow laba boqol oo qofa xukuumadda siiriya iyo dowladda ruushka ayaa uga digay in maleeshiyada mucaaradka ay sii joogaan bariga magaalada xalab waxaayna ugu baaqeen inay isaga tagaan magaalada xalab galabnimada maanta oo jimco ah inkastoo mucaaradka siiriya ay ku gacan seereen arrinkaasi ciidamada xukuumadda bashaar al asad waa madaxweynaha dalkaasi ayaa go-doon geliyey bariga magaalada xalab tan iyo bishii juulaaya ee sanadkani wararka ka imaanaya dalka siiriya ayaa sidoo kale sheegaya saacadihii ugu dambeeyey labada dhinac inay isweydaarsadeen duqaymo xoogan taasoo waxyeelo ba-an gaarsiisay dhinaca galbeedka ee magaalada xalab mucaaradka dalkaasi ayaa dagaalo jihooyin badan ku qaaday galbeedka magaalada xalab si ay go-doonka uga saaraan bariga magaalada waa sida ay sheegayaan qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka siiriya madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa soo jeediyey hindise xabad joojin ah maalintii arbacada islamarkaasina ku booriyey mucaaradka siiriya inay isaga guuraan magaalada xalab ee dadka badan ay ku halaagsameen wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ayaa horey u sheegtay inay diyaar u tahay in kooxaha hubaysan ee mucaaradka siiriya si nabadgelyo ay uga bixi karaan laba marin oo magaalada xalab ka mid ah iyagoo hubkooda wataa diyaaradaha dagaalka ee dowladaha ruushka iyo siiriya ayaan duqaynin bariga magaalada xalab labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalalkaasi si kastaba haatee beesha caalamka ayaa horey u samaysay isku dayo ku aadan in la gaaro xabajoojin insaani ah taasoo aan hirgelin kadib markii dhinacyada xukuumadda iyo mucaaradka dalkaasi ay isku eedeeyaan in mid kastaahi diidan yahay in dadka rayidka ahi ay ka baxaan magaaladaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan dhegaystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka warbaahinta dunida islaamka waxaa maalmihii u dambeeyey ay hadal hayeen iscasilaadda uu ku dhawaaqay xogayaha guud ee ururka iskaashiga dalalka islaamka iyaad madani oo ka soo jeeday dalka sacuudiga iscasilaadiisan ayaa lagu macneeyey in ay ku timid cadaadis kaga yimid dalka masar kadib markii ay dowladda masar ka xumaatay hadal uu hore u sheegay waxaa haddaba arrintan inoo faahfaahinaya zakariya xuseen quule oo ah suxufi soomaaliyeed oo ka howlgala dalka boqortooyada sacuudiga xogayaha guud ama xogayihii hore ee ururka iskaashiga islaamka iyaad madani wuu iscasilay arrinta uu isku casilaynaa sida la sheegay isagu waxa uu sheegay dabcan in ay ka dambeysay arrimo caafimaad haddana ila ku dhow dhow isaga laftiisa ayaa ii sheegay hase yeeshee codsaday inaan la magac dhabin in iscasilaadiisu ay ka dambeysay cadaadiska ka yimid maamulka ama boqortooyada sare boqortooyada sacuudiga kadib markii uu si kaftan ah ugu gafay sida la sheegay madaxweynaha waddanka masar mar uu ka qaybgelayay waayaad madaniye shir ku saabsan waxbarashada oo maalmo ka hor lagu qabtay magaalada tunis ee caasimada ama magaala madaxda waddankaasi tunis ayaa la sheegay in uu si kaftan ah ugu gafay madaxweynaha dalka masar kadib markii uu ku soo celiyey ama ku halqabsaday erey dhowr iyo labaatantii maalmood ilaa labaataneeyo maalmood ee u dambeeyeyba saxaafadda carabta haystay oo la yidhaa tallaajada madaxweyne fifi qaboojiyaha madaxweyne fifi isaga laftiisa madaxweyne cabdilfataax asiisi ayaa ku halqabsaday mar uu ka hadlayay shir ku saabsan ama shir qarameed qaabilsan arrimaha dhalinyarada oo lagu qabtay dhowr iyo labaatantii bishii oktoobar ee inadaaftay lagu qabtay magaalada dalxiiska loo tego ee sharm el sheikh halkaasi madaxweynuhu isagoo kala hadlayay dhalinyar fara badan ayuu sheegay in ay duruufo adagi horeba usoo mareen isaga laftiisa oo ay jirtay xilli uu toban sannadood tallaajada ama qaboojiyaha gurigiisa u yaal ayna ku jirin wax aan biyo ahayn aanay ku jirin marka waxa uu madaxweynuhu kala hadlayey in loo adkaysto oo loo dulqaato wasaaradaha dhaqaale ee ka dhaca caalamka isaga oo marka mawduuca uu ka hadlayana uu xilligaasi ahaa hoosu dhaca sarifka iyo maciishada oo qaaligarowday waddankaasi masar iyo dad fara badan oo run ahaantii sababaha awgii isagaba ku kacsan inuu markaa dhalinyaradaasi ku waaninayay inay dulqaad badan muujiyaan una dulqaataan musaaradaha jira iscasilaadda iyaad madani xogayihii hore ee ururka iskaashiga dalalka islaamka ayaa kusoo beegmaysa iyadoo hoosu dhac uu ku yimid xidhiidhka u dhexeeya boqortooyada sacuudiga iyo maamulka madaxweyne siisi ee dalka masar iyadoo warbaahinta dalkaasi masarna ay weeraro dhinaca afka ah ku qaadeen dowladda sacuudiga iyo siyaasaddeeda inkastoo uu weli jiro xidhiidhkii rasmiga ahaa ee diblomaasiya u dhexeeyay labada dal sida uu mar kale faahfaahinayo zakariya xuseen quule xidhiirka boqortooyada sacuudiga iyo masar run ahaantii si rasmiya wuu u socdaa oo xidhiir go-ay ma jiro hase yeeshee waxaa jira cagajiib dhinaca masar inta badan ka yimaad oo ku saabsan isku mahandaaqsanaan ay labada dal isku mahandaaqsan yihiin arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ama ay ugu horeyso istaraatiiji ahaan midkii miisaan ahaan iyo hogaaminta heer gobol yeelan lahaa masar waa dad waxa weeyaan waddan ay ku nool yihiin tiro badan ama bulsho badan leh miisaan weyn oo magaranaysaa dhinaca hogaaminta ahna hore ugu lahaan jiray bariga dhexe sacuudiguna sidoo kale waa waddan aada u culus miisaankiisa leh islamarkaana ay isugu bigashubatay beryihii dambe inuu isagu xagga hore si aan rasmi ahayn u galo oo uu carabta hogaankooda si aan rasmi ahayn loogu tilmaamo isku haysasho dhinacaasi horta way jirtaa oo labada dal u dhexaysa iyo kala duwanaansho muxuu ahaa ku saabsan dhinaca aragtiyaha ay labada dal ka qabaan aan idhaahdee waddankan suuriya iyo arrimihiisa yeman iyo xaaladda ka taagan iiraan iyo ruushka oo dhinaca mowqifka laga qaadanayo waxyaabahaasoo dhan ayaa jira oo ay ku kala duwan yihiin inkasta oo aan la sheegin ama aan banaanka lasoo dhigin hase yeeshee waxaa jirtay aan idhaahde bishii octoobar ee ina dhaaftay bishii octoobar ee ina dhaaftay qaybaheeda hore waxa ay masar u codaysay shir ka socday aan idhaahde masar baa u codaysay qaraar ay raashiya wadatay oo ay ku dooneysay markaa in habad joojin aada u liidata laga lagaga dhawaaqo suuriya iyada oo aan la joojinayn duqeymaha ay raashiya wado marka taasay masar u codaysay sacuudigana uu kasoo horjeeday arrimahaas ayaa markaa banaanka soo dhigay khilaaf muddada huursanaa oo mandhaaf jiray hase yeeshee la dabooli jiray oo lagu dabooli jiray sacuudiga oo dhaqaalo badan ku bixiya masar siduu u kasban lahaa ugana reebi lahaa isbedelada siyaasadeed iyo xulafooyinka kala duwan ee caalamka ka samaysmaya ee ku wajahan dhibaatooyinka haatan taagan meelaha ay isku maandhaafsan yihiin waxaa ka mid ah libiya oo ay masar jeceshahay in uu sacuudigu uga dambeeyo xal uhelidda arrinta libiya sacuudiguna uu caalamka si madax bannaan ugala xidhiidho xal uraadinta waddankaasi masarna ay aaminsan tahay mar haddii yemanba ay sacuudigu u madax bannaan yahay arrintiisa maadaama ay darif yihiin oo ay xuduud wadaagaan iyadana in libiya arrinteeda ugu yaraan loo daba fadhiisto taasi waa ka mid dagaalkii uu sacuudigu ku qaaday yemen ama kooxda xuufiyiinta ee iiraanka amar qaadata ayaa isaguna jiray oo ay masar ka qayb qaadatay hase yeeshee aanay uga qayb qaadan sidii uu sacuudigu rabay marka arrimo fara badan oo siyaasi ah oo la xidhiidha xulafooyinka caalamka iyo dhibaatooyinka haata taagan sidii loo waajahi lahaa labada dal way ku kala duwan yihiin
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa barnaamijka umuuraha islaamka ayaadna ka dhegaysanayseen idaacadda v o a iyuu inala socodsiinayay falastiin axmed iimaan ayaan weydiinaya bal markan waxaa inoo xiga maxaa inoo xiga falastiin aan kaalmihii sugaanta ku yaranasano waana jimco codka macaan ee cumar shoole ayaa noo soo qabanaya heesta suleeqa waata
ayaa subaxa toostaba farxad kugu salaama heestii suleeqa codka macaan ee cumar shoolle ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono kowdii iyo barka saacadda xaggeena marka ay tahay waxaanu idin leenahay nabadgelyo